أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة bismillaahi araxmaani araxiim wacan oo wanaagsanna khayaarta hawada naga dhegaysanaysaayee ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka qodobada caawa barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah camaliyad isishaadi ah oo lala egtay kolanyo ciidamo ka tirsan kufaarta yuganda oo ka dhacday duleedka deegaanka sabiid ee shabeellada hoose haddaba sidee wax u dhaceen falanqayn ayaad maqli doontaan mas-uul hore uga tirsanaa bentagoonka maraykanka oo xukuumadda washington u soo jeediyey in ay joojiso dhammaan taageerada ay siiso caloosha dushaqaystayaasha saliibiyiinta afrikaanta iyo kooxda riddada soomaaliya kooxaha muqaawamada filistiin oo askar yuhuud ah ku laayay weeraro ka dhacay marinka khaza guddoomiyihii hore ee baarlamaanka maamulka ashahadala dirarka puntland oo shaaciyey in uu iska casilay xubinnimada golahaasi iyo khilaafka ka dhex taagan maamulada garowe iyo laascaanood oo meel sare gaaray munaasabad ay diyo ku kala qaadanayeen beelo walaalo ah oo ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose milatariga suudaan oo la wareegay magaalo istaraatiiji ah oo ku taalla dalkaasi munaasabad ay nabadoon ku dooranaysay mid ka mid ah beelaha dega wilaayada islaamiga ah ee gado oo ka dhacday deegaan hoostaga degmada ceelwaaq qodobadaas ayaad caawa barnaamijka kaga bogan doontaan qaar ka mid ah wariyaasheenna ayaa barnaamijka igala qayb galaya xarumaha alandalus ee wilaayaadka islaamiga iyo baraha aan internetka ku leenahay ayaad naga dhegaysanaysaan dhegaystayaal waa mar kale iyo faafareebka wararka كبرى الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد الترى waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaannu gudagali doonnaa iyo qodobkiisa ugu horreeya camaliyad istishaadi ah ayaa galabta lala eegtay kolanyo ciidamo ka tirsan kufaarta afrikaanta oo marayay duleedka deegaanka sabiid ee shabeellada hoose haddaba sidee wax u dhaceen aan soo dhoweeyo ismaaciil salaad guuleed aad baad u mahadsan tahay walaalka maahir galabta ayay ahayd markii camaliyad istishaadiye ah lala beegsaday kolanyo gaadiid ah oo ay la socdeen ciidamada kufaarta yuganda kuwaasoo marayay duleedka deegaanka sabiid ee ka tirsan wilaayada shabeellada hoose camaliyadan waxaa fuliyey geesi ka tirsan guutada istishaadiyiinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana walaalkaasi mujaahidka ah uu bartamaha ka galay kolonyadii gaadiidka ahaa ee ciidamada kufaarta yuganda ay wateen xogo hordhac ah oo aanu helnay waxay tilmaamayaan in khasaare aada u xoogan ciidamada kufaarta yuganda uu kasoo gaaray camaliyadii istishaadiyada aheyd ee maanta ka dhacday duleedka deegaanka sabiid waxaa lagu soo waramayaa walaalka inay jiraan dhimasho iyo dhaawac fara badan oo soo gaaray askarta yugandheeska ah ee kolonyadaasi la socotay sidoo kale waxaa xusid mudan in burbur xoogan uu soo gaaray gaadiidkii ay wateen ciidamada kufaarta yuganda oo qaarkood ahaa gaadiidka waaweyn ee gaashaaman oo ay ku jireen gaadiidka taawyada loo yaqaano iyo gaadiid kale ilaa iyo haatan lama oga maahiro tirada rasmiga ah ee khasaaraha ciidamada saliibiyiinta yuganda ku gaaray camaliyadaasi balse waxaa la xaqiijinayaa in goobta ay kusoo degteen diyaarado helikobter ah kuwaasi oo daabulaya midadka iyo dhaawaca ciidamada kufaarta yuganda wararka caawana soo gaarayana waxay tilmaamayaan maahiro in goobtii camaliyadu ay ka dhacday oo ay ku hakadeen ciidamada kufaarta yuganda inay caawa baqdin darteed madaafiic afarta jiha u ridayeen oo xitaa aan la garanayn cidda ay duqaynayaan taasina ay muujinayso in khasaaro xoogan uu kasoo gaaray camaliyadda islamarkaana gobolkii marka uu dhacayna cabsi hor leh ay soo foo saartay ciidankii yugandheeska ee camaliyadda ka badbaaday ee goobtaasi caawa ku sugan dadka deegaanka oo aan la xiriirnay maahiro waxay noo sheegeen in camaliyadda dabadeed ay maqlayeen qaraxyo dhacayay ilaa maqribkii galabta taas oo loo badinayo inay ahaayeen hubkii iyo waxyaabihii ay siteen ciidamada kufaarta yuganda oo camaliyadda ay burburisay oo marba marka ka dambeysa sii qaraxayay maahir oo camaliyadan maanta ka dhacday duleedka deegaanka sabiid ee lala beegsaday kolonyadan yugandheeska waxay imaaneysaa xili laba toddobaad ka hor sidaanoo kale duleedka degmada afgooye ay mujaahidiintu camaliyad istishaadiye ah la beegsadeen kolayo gaadiid ah oo ay ku jireen taangiyo kuwaasoo ay wateen ciidamada kufaarta uganda camaliyadaasi waxaa ku bakhtiyey afariyo toban yugandhees ah oo uu ku jiray sargaal sare oo ciidanka yuganda ka tirsan halka ay ku dhaawacmeen toddoba kale askar murtadiin ah oo la socotay iyaguna oo lix gaaraya halkaas ayay ku bakhtiyeen weliba camaliyadaasi taliska ciidanka yuganda ee soomaaliya ayaa bayaan ay soo saareen waxay ku qirteen in askar iyo saraakiil ay uga dhimatay camaliyadaasi tii galabta dhacdana middaa ayay la mid ahayd oo sidaasoo kale ayaa loo beegsaday khasaaruhuna aad buu u badan yahay sida saraakiisha mujaahidiinta noo xaqiijiyeen wixii kusoo kordha insha allahu tacaala wararkeenna soo socda ayaan kusoo gudbin doonaa insha allahu tacaala aad buu mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa walaalkeen ismaaciil salaad waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan mas-uul horey uga tirsanaa bentagoonka maraykanka ayaa xukuumadda washington u soo jeediyey in ay joojiso dhammaan taageerada ay siiso calooshood ushaqaystayaasha saliibiyiinta afrikaanta iyo kooxda riddada soomaaliya haddaba warbixin arrimahaasi ku aadan ayaannu idiin diyaarinay waxaana la diyaaraa walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba qormo ciwaan looga dhigay waxaa la joogaa wakhtigii la joojin lahaa kaalmada militari ee soomaaliya ayaa lagu daabacay the national security journal oo ah warbaahin fadhigeedu yahay washington d c oo ka faaloota siyaasadda iyo amniga caalamka gaar ahaan maraykanka iyo arrimaha militariga qormadan oo faahfaahin ka bixinaysa fashilka ku yimid duulaanka gardarada ee lagu soo qaaday dalka soomaaliya iyo waxa haatan la gudboon waddamada maalgeliya ayaa waxaa qoray michel ruben oo horey u soo ahaan jiray sarkaal ka tirsan bentagoonka haatan ah xubin sare oo ka tirsan machadka ganacsiga maraykanka iyo agaasimaha falanqaynta siyaasadda ee madasha bariga dhexe falanqeya ruben waxa uu ugu horeyn ka sheekeeyey dadaalka xoogan ee dowladaha caalamku ay ku bixiyeen duulaanka saliibiga ah ee lagu soo qaaday dalka soomaaliya wuxuuna carbaabay in dowladaha maraykanka midooda yurub iyo midooda afrika ay taageero buuxda la barbar taagnaayeen kooxda riddada soomaaliya ku dhowaad labaatan sano oo ay dagaal kula jirtay mujaahidiinta al-shabaab maraykanka oo keliya haddii la fiiriyo ayay tiri warbixintu celcelis ahaan wuxuu sanadkiiba boqol milyan oo dollar ku bixiyaa tababarka iyo qalabka maleeshiyaadka murtadiinta waxaana uu sidoo kale ka gacan geystaa tababarka calooshad ushaqaystayaasha danab ee sida gaarka u carbisto tiradan kuma jiraan ayuu yidhi falanqeeyuhu kharashka howlgallada militari ee taageerada ah oo ay ku jiraan daabulidda ciidamada maraykanka duqeymaha cirka iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee maleeshiyaadka lagu taageerayo sidoo kale ku dhowaad labaatan bilyan oo dollar oo dowladda maraykanku ay ku shubtay kaalmada lacagaha qarshaadka ee ku baxa kooxda riddada soomaaliya michel ruben oo sii wata falanqayntiisa ayaa sheegay in dhanka kalena midooda yurub uu taageero maaliyadeed iyo sahayba siiyo ciidamada calooshad ushaqaystayaasha afrikaanta ee duulaanka saliibiga ku jooga soomaaliya waxaa kale oo ay fuliyaan barnaamijyo lagu dhiso awoodda maleeshiyaadka murtadiinta midooda afrika ayuu sidoo kale falanqeeyuhu xusay in soomaaliya uu siiyo gawaarida gaashaaman kuufiyadaha iyo jaakadaha aan xabadu karin taageerada noocan ah oo isugu biyo shubatay hal bacaad lagu lisay ayuu michel ruben ku tilmaamay in aanay ahayn oo keliya mid khasaarisay balaayin dollar waxay si firfircoon u wiiqaysaa ayuu yidhi amniga geeska afrika xasan gargurte oo laba jeer noqday madaxa kooxda riddada soomaaliya ayay warbixintu ku tilmaantay shakhsi aan lahayn wax karti ah iyadoo hay-adda transparency international ay mar walba soomaaliya ku qiimayso dalka labaad ee ugu musuq maasuq badan adduunka kadib koonfurta suudaan tani waxay ahayd inay digniin u noqoto deegbixiyo kasta dagaalkana dhibaatada wuu sii murjinayaa maadaama kooxda villa soomaaliya ay hubkeeda ciidamadeeda iyo dhaqaalaheedaba ay ka weexinayso ololaha ka dhanka al-shabaab ayuu yidhi michel ruben siyaasigan ameerikaanka ah ayaa soo bandhigay dhaqdhaqaaqa uu xasan gurguurta ka wado gobolka sool waxaanuu sheegay in bishii luulio labada kun shan iyo labaatanka kooxda villa soomaaliya ay ansixisay in hub la geeyo laascaanood si loo wiiqo somalilan oo saaxiib la ah taiwan ruben waxa uu xusay in mujaahidiinta al-shabaab ay muddooyinkan dambe isku fidiyeen dhul aad u fara badan kadib markii ay cagta mariyeen maleeshiyaadka gurgurte gaar ahaan kuwii ku sugnaa gobolka hiiraan waxaanu sheegay in maleeshiyaadkaasi ay isaga firxadeen furimaha dagaalka dhab ahaantii reer galbeedka iyo beesha caalamka waxay hadda maalgeliyaan riyooyinka kooxda villa soomaaliya iyo ajaandada siyaasadeed ee xasan garguurte isagoo u ogolaanaya al-shabaab inay ballaarato oo ay hana qaado ayuu yidhi michel rubin madaxweynaha maraykanka saliibiga donald trump iyo xogayaha arrimaha dibadda marco rubio ayuu qoraagu ugu baaqay inay joojiyaan oo aanay lacag dambe ku khasaarin kooxda ridada soomaaliya islamarkaana aqoonsadaan khatarta musuq maasuq ay dhex dabaalanayaan maamulada ridada ee dalka ka jira maraykanka ayaa bilo ka hor jaray dhammaan qarshaadkii uu ku bixin jiray soomaaliya waxaana ka mid ah in hay-adda u s i shaqaalaheedii la kala diray meelaha ay arrintan saamaysay waxaa ka mid ah soomaaliya
aad buu mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa walaalkeen nuur cali warsame أبو شيبة الأخلاق عطرا وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan markanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii xiisaha badnayd ee hadalhaynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamiga aan soo dhoweeya walaalkeen xaaris cabdulqaadir bismillaah waad mahadsantaha walaalka maahir maxamed dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinta hadalhaynta iyo guudmarka mareegaha islaamiga aan ku horeyno howlgallo saacadii lasoo dhaafay lagu qoray barta uu fafareeb ku leeyahay aalada telegramka howlgalladaas waxaa ugu horeeya ciidamada mujaahidiinta oo dagaal culus ku qaaday saldhigga askarta saliibiyiinta ee kenya ay ku leeyihiin deegaanka dhamase ee gobolka mandheere ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya ee dhanka wilaayada bay waxaa laga qoray qarax ay mujaahidiintu ay ka fuliyeen maanta garoonka magaalada baydhabo kaasoo lala eegtay ciidamada kufaarta etoobiya oo ilaaliya garoonkaasi faahfaahino dheeraadaha oo laga heleeyey qaraxa maanta ka dhacay magaalada baydhabo waxa ay sheegayeen in tirada dhimasho ee qaraxaas ee siliibiyiinta etoobiya ay ahayd laba askari halka shan kalena ay kaga dhaawacmeen askarta siliibiyiintaha etoobiya ee qaraxaas lala bartilmaameysaday dhanka kale waxaa isla maanta barta faafareebka lagu daabacay dagaal culus oo ay mujaahidiintu ku qaadeen xorada askarta kufaarta kenya ee magaalada milimani ee gobolka laamu taasoo qayb ka ah deegaanada ay siliibiyiinta kenya ay xoogga ku haystaan dhanka kale haddii aan eegno warbixin ee maanta daabacday mariigta islaamiga ah ee somaali memo waxaa cawaan looga dhigay muqaawamada filistiin oo askar yahuudah ku laayay howlgallo ka dhacay marinka khaza khasaare xoogan ayaa mar kale dhabarka loo saariyey ciidamadii yahuudda sahiyuuniyadda ah ee duulaanka ku qaaday een magaalada khaza ee dhulka filistiin wararka ka imaanaya filistiin waxa ay sheegayaan in ugu yaraan saddex askari la dilay halka saddex kalena dhaawac xalisa ay soo gaareen waa kadib afar howlgal oo xooga muqaawamada filistiin ay ka fuliyeen warbaahinta yahuudda dhankooda waxa ay xaqiijiyeen dhimashada saddexda askari kadib markii weeraro lagula beegsaday xaafadaha khan yunis jibaaliya iyo ashujaaciya oo dhammaantood ka wada tirsan marinka khaza wararka ayaa sidoo kale waxaa intaa ku darayaan in diyaaradaha sahuuniyadda ay duqeymo baahsan ka fuliyeen xaafadaha lagu leeyay askarta siliibiyiinta xoogga muqaawamada waxa ay sidoo kale gaaritaan giyaha la heleen garnalada garbaha laga gano ee loo yaqaan alyaasiin n abu cubeyda oo ah afhayeenka howlgallada muqaawamada filistiin ayaa kelimad u jeediyey ku bogaadiyey howlgallada dagaalyahanadooda isagoona goodis adag u jeediyey ciidanka sahyooniga ah ee xasuuqa ka wada xaafadaha marinka khaza taasi waxay ahayd warbixin ee maanta daabacday mareegta islaamiga ah ee somaali memo haddii aan u weecano warbixinta xigta oo ay maanta daabacday mareegta islaamiga ah ee calamada warbixintan waxa ay sheegaysaa in guddoomiyihii hore ee baarlamaanka puntland uu sheegay inuu iska casilay xubinnimada golahaasi murtad cabdirashiid yuusuf abwaan guddoomiyihii hore ee golaha wakiilada baarlamaanka daaquudka ee maamul goboleedka ashaaladirarka ee puntland ayaa isagoo ka hadlayey magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool waxa uu sheegay inuu iska casilay xubinnimada golahaasi abwaan ayaa sheegay inuu isku casilay sidii u dhisi lahaa maamulka uu sida weyn u saluugsan yahay madaxa maamul goboleedka puntland siciid deni ee fadhigiisu yahay magaalada laascaanood goob madal ah ayuu kaga dhawaaqay in uu ka tanaasulay xubinnimadii uu ka ahaa xildhibaanada golaha dawaaqiidda maamulka ridadaha ee fadhigiisu yahay magaalada garowe isagoo la hadlayay siyaasiyiin kasoo horjeeda maamulka ridadaha siciid deni kana tirsan maamulka ridadaha s s c khaatumo iyo kooxda ridada ayaa waxa uu yidhi murtadkan waxaan hortiina ka cadaynayaa inaan ka tanaasulay xubinnimadii aan kaga tirsanaa golaha wakiilada ee puntland waxaan uga tanaasulay inaan ka shaqeeyo dhammaystirka iyo iskukeenka khaatumo iyo maakhir iscasilaada xubinnimo ee xildhibaan ee guddoomiyihii hore ee golaha wakiilada daaquudka maamulka ridadaha ee puntland ayaa kusoo beegmaysa xilli maamulka siciid deni uu ku dhawaaqay in lasoo xiro abwaan oo horey usoo qabtay xilka guddoomiyaha baarlamaanka ee maamulkaasi maamulka fadhigiisa uu yahay magaalada garowe ayaa sidoo kale shaaciyey in xasaanadda xildhibaannimo laga qaaday cabdirashiid yuusuf abwaan balse abwaan ayaa si adag uga soo jawaabay isagoo sheegay inuu iska casilay xubinnimadii uu ka ahaa xildhibaanada dhawaaqyada maamulkaasi tani waxay ahayd warbixin maanta lagu daabacay mariigta islaamiga ah ee calaamada dhanka kale militariga suudaan oo la wareegay magaalo istraatiiji ah oo ku taal dalkaasi waa ciwaanka warbixin lagu qoray mareegaha islaamiga ah ee alfurqaan war cusub oo ka soo baxay taliska ciidamada suudaan ayaa lagu shaaciyey in militariga dowladda suudaan ay si buuxda ula wareegeen deegaanka muhiimka ah ee umusumeima oo ku yaal dhanka galbeed ee magaalada alcubeyda ee dhacda gobolka waqooyiga kardafaan tallaabadan ayaa timid kadib dagaalo culus oo maalmo ka dhex socday ciidamada dowladda iyo xoogga mucaaradka ee taageerada degdega mubaarak suleymaan oo ah madaxa maamulka gobolka daarfuur ayaa si diiran u soo dhoweeyey qabsashada magaaladan isagoo ku tilmaamay in umusumeima ay dib ugu soo noqotay gacanta militariga suudaan taas oo muujinaysa in dowladda federaalku ay u aragto inay u dhowal adeegtay dagaalka ka socda gobolka baraha bulshada ayaa si weyn loogu baahiyey muuqaalo muujinaya ciidamada isbahaysiga ah ee garab taagan militariga suudaan oo gudaha u galay magaalada umusumeima iyagoo ku dhawaaqaya halkurigo ay ku cabirayaan shucuurkooda waa kadib markii ay halkaas ka saareen malishaadka r s f hase yeeshee saacadaheer ka hor inta aysan ciidamada militariga ku dhawaaqin qabsashada magaalada afhayeen u hadlay xooga r s f ayaa sheegay in iyagu ay weli gacanta ku hayaan deegaanka islamarkaana ay ku jiraan xaalado istraatiiji ah oo lagu ballaarinayo joogitaankooda magaalada umusameima deegaanka umusameima ayaa loo arkaa inuu yahay meel istraatiiji ah oo muhiim u ah isku xirka ciidamada ku sugan waqooyiga iyo galbeedka dalka dagaalka u dhexeeya labadan ciidan ee ka socday gobolka waqooyiga kardafaan muddo laba bilood ku dhow waxaana marar badan isbedelay gacan ku-haynta magaalooyinka tuulooyinka istraatiijiga ah ee dhaca gobolkaasi dadka deegaanka iyo hay-adaha sheegtay inay u doodaan xuquuqul insaanka ayaa ka digaya khatarta sii kordhaysa ee colaadani ku hayso nolosha shacabka iyo amniga guud ee dalkaasi xubintii hadalheyntan oo naga intaa aan dhegeystaal idiin celiyo dhanka walaalkan mahir maxamed iyo barnaamijka faafareebka wararka aada buu mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa walaalkeen xaaris cabdulqaadir waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan markana wilaayada gadow munaasabad ay barbar socotay dowro sharci ah oo qaadatay toban maalmood kulamo iyo shirar gaar ahna ay dhinac socdeen ayaa jifada reer caafi oo ka tirsan beesha reer yuusuf waxay ku dooratay nabadoon cusub waxaana munaasabadda ay ka dhacday deegaanka buusaar ee hoostaga degmada ceelwaaq ee wilaayada gado waxaana munaasabadda goobjoog ahaa mas-uuliyiinta wilaayada gado ogaasiyo nabadoonno iyo marti sharaf kale ugu horeyn waxaa goobta munaasabadda laga akhriyey bayaan ka soo baxay jifada reer caafi ujeeddo caddayn bayaan ka soo baxay jufada reer caafay oo ka tirsan beelaha reer yuusuf wilaayada islaamiga ah ee gado waxay dowro socotay muddo toban maalmood ha u qabatay waxgaradka iyo odayaasha jufada reer caafi dowradaas oo ay barbar socotay shirar iyo kulamo looga arrinsanayay masiirka jufada shirkaas oo socday muddada aan kor ku soo xusnay waxaa ka soo baxay qodobbadan soo socda kow jufada waxay dooratay nabadoon guud oo ku hoggaamin doono ku dhaqanka shareecada islaamka insha allah allaahu akbar jufada waxay ballan qaadaysaa ilaalinta midnimada muslimiinta guud iyo midda jufada saddex jufada waxay boogaadinaysaa sida habsamida leh oo ay mujaahidiinta uga hor tageen xamlada dagaalkii cadowga ilaahay afar jufada waxay ka soo horjeeddaa xaalufinta dhirta iyo baabi'inta deegaanka shan jufada waxay caddaynaysaa garab istaagga jihaadka ka socda bariga afrika iyo mujaahidiinta insha allah lix jufada waxay ka soo horjeeddaa gulufka shareecadla dirirka uu horboodahaya xasan guurguurta toddoba jufada waxay baraa'a taam ah ka qaadatay gaalada iyo murtadiinta garabka u ah siddeed jufada waxay ka soo horjeeddaa heshiisyadii iibinta dhulka iyo badda oo ay wadaan maamulada cadowga uu ka dhisay soomaaliya sagaal jufada waxay boogaadinaysaa soona dhowaynaysaa kana qayb qaadanaysaa xamlooyinka dagaal ee ka socda wilaayaadka soomaaliya gaar ahaan kuwa ka socda shabeellada hoose shabeellada dhexe iyo hiiraan ugu dambayn jufadu waxay mahad ballaaran u jeedinaysaa insha allah mahadda ilaah kadib sidoo kale waxay u mahad celinaysaa walaalaha xarakatulshabaab almujaahidiin gaar ahaan wilaayada islaamiga ah ee gado sidoo kale beeshu waxay u mahad celinaysaa martisharafta kala duwan ee nagala soo qayb qaatay shirkan iyo xafladda taariikhiga ah saxiixiyaasha bayaan nabadoonka cusub ee la doortay ibraahim aadan xuuriye nabadoon aadan cusmaan cabdisalaan saddex nabadoon macallin daa'uud macallin diiri maxamuud nabadoon aadan jaalla caali nabadoon xuseen رشيد الشيخ علي وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر
waxaa sidoo kale munaasabadda ka hadlay odayaasha nabadoonka doortay ee jifada reer caafi بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وعن سؤال وينينا marti sharafka ka soo qayb gashay xafladda caleemasaarka naqiibka beesha cabdi aadan ree caafi mahadda guud allah ayaa iskale mahadda gaar ahaaneed waxaa iskale walaayada guud ee islaamiga ah heer gobol iyo heer degmo ugaasyada naqiibyada ugaaska guud ee beesha xasan gaashireedle iyo ugaasyada kale nabadoonnada kale oo beelaha ku garabkiisa ah naqiibyada ah oo shir ka soo qayb galay ayaa mataqaanaa mahad gaar u celinaynaa nabadoonkaas oo ay beesha isla qaatay shareecada islaamka inuu ku hogaamiyo taas ayana beesha isla qaatay shareecada islaamka inay ku dhaqanto ibraahim aadan xuuriyaan doorannay waa isku raacsannahay jifada dhan waa isku raacsannahay toocan ka nahay ee ummaddoo dhanna waa aqadasannaho adeelakoodan waa isku raacsan tahay inta annaga hadda karaamkayna jifadannada e bayaanka meesha laga caddeeyey ee ka soo baxay beesha naqiibka ku dooratay meesha anoo ka mid ah waxaan adkaynaynaa qodobadii laga akhriyey meesha waa wax aan isku raacsannahay waa wax aan ku midaysannahay waa waxaan raalli ka wadannahay waa wax aan muddo badan meeshaan kaga shirnay waxaana ku doorannay nabadoon ibraahim aadan xuuriye cabdi annagoo ah beesha cabdi aadan ilaahay baa mahad iskalena waafajiyey inaan meeshaan fadhiisanno annagoo ka tashanayno masiirka beesha cabdi aadan ama reer caafi siday dadka u wada yaqaanaan ilaahayna waa nagu guuleeyey alxamdulilah rabbilcaalamiin ilaahay baa mahaddaas iskale isagaan mahad aan dhammaad lahayn bilaaw lahayn ilaahay baan u mahadinaynaa alxamdulilah rabbilcaalamiin haddee naqiibka aan doorannayna waa naqiib nagu hogaaminaya diinta islaamka waxaan la garab taagannahay wax kasta oo mudan yahay waxaan la garab taagannahay dheelitirkiisa iyo inaan maaragta asaga baalal u noqon haddaana baalan uusan ninkaas helinna inuusan wax qabanaynin haddee qof kastoo wax garanaya wuu garanayaa waxaan nahay baalashiisa iyo garbihiiso qodobada meesha lagu xusayna waa qodobo beesha ay isku wada raacsan tahay ma isku waafaqsan tahay ilaahay baa mahad iskaleh nagu kulmiyey makaankiisa makaanada ilaahay ka mid a nagu kulmiya mahad iskaleh bayaanka ka soo baxay beesha reer caafi oo ay ku doorata naqiibka ayaan taageersanay hiil iyo hoo wax kastoo ay walaayada islaamka gobolka geda ama soomaaliya ay u baahan tahan hiil iho waxay tahay baan ku taageersanay waxaan doorannay ibraahim aadan xuuri cabdi inuu beesha ku hogaamiya shareecada islaamka ayaan doorannay bilahi tawfiiq waan salaamaya waxaa sidoo kale munaasabadda ka hadlay nabadoon cali macalim aadan oo loo yaqaan cali xiish oo ah nabadoonka beesha reer yuusuf awalan ilaahay baa mahad leh allihii isugu kaana keena meeshaan annagoo muslimiina nabadgelyadan xafladdan sharaftan allihii noo suurageliyey ee nagu manaysay nimcatuliimaan walislaam allahaasaa mahad dhammaanteed yaa iskale naqiibka aad doorateen ibraahim aadan xuuriya anigoo ku hadlahayo afka beelaha toddobada jifo ee yuusuf urwaq waan aqbalay waana ayidin waana idinla qaaday waxaa kaloon ayidey oon soo dhowaynayaa bayaankii aad akhriseen ee aad soo saarteen isagana waan idinla ayidi waana qaatay waana ku gacansiinaya naqiibka la doortay waxaan leeyahay ilaahay xilkii lagu dhiibiyey allaha kuu fududeeyo allahna kula qabto waxaa kaloon leeyahay beesho naqiibka inaad gacan siisaan taageertaan garab socotaan la talisaan u gargaartaan ee hawsha aad la fududaysaan una fududaysaan saasaa danta ciddo yay ku jirtaa iyo midnimada idinkana waxaan leeyahay allah inka dhiga kuwii siday u doorteen gacanna u siiyo midnimana maxaanku rahdaay ilaahay siiyo ninkaas inaad adeecdaan wax alla wixii maxaanku rahdaay ushogaankaas inkugu oda yahay inaad adeecdaan wabilaahi towfiiq asalaamu calaykum waxaa goobta laga soo jeediyey warbixin ku saabsan dowladii tobanka maalmood socotay waxaa meeshaan fadhinay toban cisho oo nala siinhay duruus kala duwan culumo sharaf leh diinta islaamka si fiican u baratay balaaqo leh wax taqaano ayna siinaysa cashirahaasna la siinayey waxay u kala baxsanaayeen ee sida tafsiirka qur'aanka oo dareeris ah axaadiista oo tawxiidka iyo fiqul muyasar waxaan ka qaadanay tafsiirka suuratul anfaal ayaan ka qaadanay tafsiirkeeda waa dhammaysanay waana fahanay insha allaahu wixii ayna fartayna waa ku dhaqmi doonaa axaadiista waxaan ka qaadanay arbacunawaawi asagana waa fahanay si fiican bay culummo xeel dheer oo wax baratay ee noogu sharaxday waa baranay wixii na faray oon ka fahnayna waa ku dhaqmi doonaa insha allah waxaa kale oon ka qaadanay asna fiqul muyasar ee cibaadada qaybta cibaadada ayaan ka qaadanay ayadana wixii ilaahay naga karsiiyo waa ku dhaqmi doonaa insha allah towxiidka asaga horaan bu u qaadanay wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaa sidoo kale munaasabadda ka hadlay nabadoon ibraahim xuuriye oo ah nabadoonka cusub ee ay dooratay jifada reer caafi bismi illaah alxamdulilahi rabbi alcaalamiin wa bihi nastaciinu calaa umuuri dunya waddiin wa sala allahu wasalam calaa nabiyina maxamed amaa bacd ilaahay baa mahadsan mahad dhammaanteed makaankan magaca liigu sheegay haddaan ilaahay ka baqa kuma faraxsani saaka in lii doorto beesha reer caafi oo culayskaan ii dhiibtay jihaadka bariga afrika inaad uga garab istaagtaan naf iyo maal diyaar ma u tihiin allaahu akbar waxaan anagu nahay dad muslimiin ah waxaa dalkooda lagu soo duulay diintooda lagu soo duulay inaan difaacanno diintayado dalkayago dadnimadana diyaar ma u tihiin muslimiinta meel kastay joogaan waxaan uga baaqayaa in dalka iyo diinta la difaacdo dalkan cidlo ma ahayn dad baa na soo gaarsiiyey ku soo jihaaday naf iyo maal ku soo bixiyey annagaa maanta joogno war waxa jihaadka laga rabo waa annaga waxa dalkooda inay difaacdaan laga rabo annaga weeye waxaan diyaar u nahay oon diyaar u ahay anigoo naftayda ka bilaabaya macal beesha aan hormuud ku ahay inaan jihaadka bariga afrika ka socdo hormuud ka noqonno naf iyo maalna aan ku bixinno asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ugu dambeyntii waxaa munaasabadda soo xiray waaliga wilaayada islaamiga ah ee gado sheekh luqmaan abu anas إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إخواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن بعد التحية وحنو مهد علينا allah subxaanahu wa tacaala een mar labaad waxaanu mahad celinaynaa qabiilka waxaa weeyaan arrinka asaga sabab u ahaa inay qalqaaliyaan waxaa la arki jiray qabaa'illo u kulma kulankan kulan aan ahayn kulankan kulamaha wuxuu kaga beddelan yahay waa kulan diini ah waa dowr diini ah waa mid ilaahi subxaanahu wa tacaala cilmigiisa lagu daraasaynayey ninkii hore u yaqaaninay u ahayd baraarug ninkii ay ku cusbeen ay u ahayd barasho marka waxaanu leenahay jazaakum allahu khayran qabiilka maskaxdiisa iyo maalkiisa inta jemciyey ilaahi subxaanahu wa tacaala diintiisa in loo daraaseeya isuna daraaseeyaan ku tashtay waxaanu leenahay jazaakum allahu khayran waanu mahad celinaynaa beeshu naqiibka ay doorteen naqiib ibraahim annaga haddaan nahay walaayada gobolka maca walaaya degmo anoo afka walaayada ku hadlayo iyo noqobada intaba waa idinla doorannay maxaa yeelay waa nin mujaahid ah qorigiisa iyo booshkiisana wato ballan qaadine horena uu ballan qaaday shareecada inuu idinku hogaaminayo naqiibkaas marka saad u qaadeen baan idinla qaadnay waxaannu rajaynaynaa insha allahu tacaala inta cumrigiisa ka dhiman ilaahi subxaanahu wa tacaala dariiqa xaqi inuu ilaahi subxaana wa taala xaqnimiisa tusa ilahi uu baryana jalla wacala naqiibka waxaan leenahay naqiib soo dhowow waxaa tahay naqiib islaami ah ma ihid maanta naqiif jifi ee waxaa tahay naqiib sheegay shareecada islaamka inuu ummaddu ku hogaaminayo magacaas guudaana maanta mas-uuliyad waxaa ku saaraya ah inaad noqoto naqiib islaami ah waxaad u dhexaysaa ummadda soomaaliyeed oo waxaa weeyaan yacni ku nool gobolka ama degmooyinka anwaacda kala duwan waxa ugu horreeya lagaa raba waxay tahay cadaalad kuwaan laguu dhiibay oo shalay talada kuu dhiibtay inaad u cadaalad samaysa adaa lagaa rabaa kooda laciifka ah oo la laciifsanayo in waxa weeyaan laciifnimadiisa aad kor u soo qad adaa lagaa rabaa kooda jawr samaynayo oo waxa weeyaan wax dulminayo inaad dulmiga ka qabatan adaa lagaa rabaa kooda tabarta yar oo faqiirka ah inaad kor u soo qaadaa lagaa rabaa kooda taajirka ah oo waxa haysta faqiirka wax ugu qaadaa lagaa rabaa oo iyaga isku celiso oo baahidooda waxa weye aad ogaato oo dhibkooda iyo dheeftooda aad ka warqabto mas-uuliyad aday ku saaran tahay mas-uuliyadaada waxaa ka mid ah xaqa ilaahay uu kugu leeyahay iyo xaqa ayaga ay kugu leeyihiin iyo kan muslimiinta inaad gudataa lagaa rabaa xaqa ku saaran waxaa ka mid ah inaadna eexanin haddii gar laguu keeno ee aad kula gar qaado haddii i saayaan ayaga iyo dad kaloo ayaga qaraabadooda intaba waa mas-uuliyada ku saaran jifadu mas-uuliyadda saaran waxay tahay naqiibkaas wixii wanaag ugu kaalmaysaan oo aan macase ka ahayn inaad ugu kaalmaysaan inaad adinka gammuunka noqotaan baalasha inaad noqotaan waa soo saarteen waxaad tidhahdeen ugu hogaami ilaahi subxaana watacaala kitaabkiisa kii ilaahi subxaana watacaala kitaabkiisa xukumo oo beri kitaabka ilaahi subxaana watacaala lagu dilaayey inaadna dhihin kii baana yeelay ee aad dhahdaan shareecaduuna waafajiyey waa laydinka rabaa maxaa yeelay ummaddu khada lagama waayo xad min xaduudo la haddii la gala maxaa la sugayaa shareecada in la oofiyo sooma naqiibka waxaa laga rabaa inuu xadka ummadda ku ku oofiyo shareecada islaamka dariiqeeda u maryaa laga rabaa waa inaan lagu colaadinin waxaa la rabaa naqiibku wuxuu soo istaagay waa danihiinni aduu kiilateen inaad ugu kaalmaysaan baahidiisa ka warqabtaan culayskiisa la socotaan wuxuu idin amrana yeeshaan waxaa kaloo naqiibka waajibkiisa ka mid ah wuxuu yidhi shareecadaad igula ballanteene aniga mujaahidaan ay qoraya wataa imay garab taagantihiinu idin yidhi soo maheen jawaabta maxay noqotay haabay noqon sooma reer caafiy warka warkii hore waa ka beddelan yahay waxaan rabnaa reer caafay ama reer cabdi aadan oo ilaahi subxaana wa tacaala ayagoo fasaa'il ah oo sheikha garab taagan maanta halka aan joogno waa ceel waaq deriskee sooma waan u dhunaa macna ceel waaq maanta reer caafi hadday isballansadaan waxa joogo waa murtadiina waa dhaqaaqayaan ogaada reer caafi bisi waa ogaada xasan gaashireed oo xagga xagga ii dhig oo yuusuf xagga ii dhig oo qabaa'ilada maryaxan oo kale xagga ii dhig adinka bis haddaad maanta isku ballansataan inaad ceel waaq xuraysaan nimayiyo magaalada waa xuroobaysaa ogaada waxaadna sheegateen oo warbaahinta u sheegteen inaad waxaa weeyaan naqiibkiina shareecada idinku hogaaminayo naqiibka waajibaadkiisa waxaa ka mid ah qabiilkiisa inuu jihaadka ku hogaamiyo ma tahay masema hadduu yidhahdo soo baxa hubka qaato maxaa samaynaysaan hubka in la qaad sooma ogaada nasrina waa dhow yahay nasri ilaahi subxaana wa tacaala waa dhow yahay waa qariib laakiin ragay rabtaa reer caafay intaasaan ka rabnaa insha allahu tacaala waxaan ka rabnaa reer caafay wadaadkaas in waxa weeyaan yacni si guud u naseexaysaan waa bashar bini aadan weeye haddii aad wax ka dareentaan inaad u naseexaysaan garabka qabataan toosisaan tala adinka u dhiibtay hada wabilaahi towfiiq wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة
waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan markana shabeellada hoose munaasabadda ay diyo ku kala qaateen laba beelood oo kala ah garo iyo ajuuraan ayaa waxa ay ka dhacday duleedka deegaanka farsuuley ee wilaayada shabeellada hoose waxaana diyada bixisay beesha garre kuwaas oo gacantooda uu ku baxay nin ka soo jeeda beesha ajuuraan waxaa munaasabadda diiyey wareejinta kelimad ka jeediyey sheekh maxamed jamaal oo ka mid a culimada diinta islaamka ikhwaani fillaah ilaahay baa mahadsan subxaanahu wa tacaala waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu mahadinaynaa kulankan maanta khayrka badan aan halka kan ugu soo kulannay oo ah diyo ay kala qaadanayaan laba reer oo reeraha muslimiinta waddankeena soomaaliya yacnii sida beesha reer garre oo bixinaysa diyada iyo beesha reer ajuuraan oo qaadanaysa marka walaalayaal allah baa ku mahadsan subxaanah wa tacaala na soo gaarsiiyey xilli ilaahay subxaanah wa tacaala kitaabkiisa la tadbiiqinayo xilli ilaahay subxaanah wa tacaala kitaabkiisa guud ahaan waxuu farayo yacnii la fulinayo waxuu reebayana la reebayo taana waxay ku timid ikhwaani fillaah camalkan jihaadiga maanta socdo kaasoo ilaahay subxaanah wa tacaala ku waajibiyey addoommadiisa muslimiinta marka ilaahay subxaanahu wa tacaala ardo makaniyo inay arladaas ku fuliyaan afar waxyaalood oon looga maarmin alladiina in makkannaahum fi lardi aqaamuu asalaata wa aatow asakaata wa amaruu bilmacruufi wa nahuu cani ilmunkar kolka ikhwaani fillaah munkarka oo la reebo ayaa waxaa ka mid ah waxa meesha aan u taagannahay maxaa yeelay yacnii ilaahay subxaanahu wa tacaala awaamirtiisa oo la fuliyo ku aadan maanta yacnii maaragtay diyadan la bixinayo ayadoo weliba qisaas ka horraysayoo lasoo cafiyey waxay keenaysaa ikhwaani filla ummaddan inay amni ku wada noolaato inay sharaf ku wada noolaato inay yacnii maaragtay ay gartaan maanta nolosha wanaaggeeda iyo macaankeedii waxaa sidoo kale munaasabadda ka hadlay suldaanka beesha garre suldaan cabdulaahi xaaji axmed ilaahayaas uu mahadinaa ilaahageennu yeela muslimiin waxaa kale su u mahadceliyaa walaayadii u teegan inay sharciga islaamka i taqbiiqisaay meel marasaay u teegan habe i maala gaalo waxaa tiidaadhisaa kitaabkan la isku xukunaay dadkii u teegan islaamkii u teegan walaayooyinkii u duubadeen ayaas u mahadiinaa alxamdulilah ayaas u mahadceliyaa marta sharaf ay meelaa ka tibidi xafladdansaa ka qayb kashe noqaba leh muslimiin kale leh iyana was u mahadceliyaa waxaa wareeshiyaa dhinamaan keel oo heer ajuuraan dad laga dili ayaa wareeshiyaa dhinaa waxaa ka wareeshiyaa dhinaa hadda ina dhoogin siyeetin iyo lix neefgeel ah shan iyagaa dhaafeen sagaalaa hartan wal beeseey tum shan bir kadib yaa beesadoo saltuuraa wareejintaas ammaan u dhugna alxamdulilah ilaahiyaa ka mahadsan dadkii walaalahayn ay ga'anaan ka'anaan tiirta in unno diyoodaas un ku wareejin maan hadd un dhuugnaay wixii baaqayna meel ka ogyahay ayaa muslimiin isu sheeqa waxaa sidoo kale munaasabadda ka hadlay nabadoon cabdiraxmaan cabdi buule oo ah nabadoonka beesha ajuuraan ikhwaatulkiraam jamaacada meesha isugu ammaatay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu talaan ka bacdi aniga oo ah nabadoon nabadoonnada reer ajuuraan ee gobolka jubbada dhexadega ka mid ah cabdiraxmaan cabdibuule liyidhaaha ayaa maanta waxaan u imaanay inta u joognaa in aan la wareegno nin aan qaraabo nahay walaalkayna ah oo reer ajuuraan ah oo ku baxay gacan walaalaheenna reer garre arrintii ayd aheyd markaan isaga nimid waxaan xukun tagnay ilaahay kitaabkiisa daaquudnimo iyo geed fadhiisii iyo lama aadin ilaahay kitaabkiisaan xukun tagnay boqolkii neef oo geel ahaa walaalahayna ay maxkamaddii nooga xukuntay kadib waa wada hadalnay cafiyay naga dalbeen shan neef oo geela ayaan cafinay geelii boqolka ahaayoo shan taalaad aan ka cafinay oo sagaashan iyo shan taalaad ahaa siddeetan iyo lix ka mid ah oo nool nool ayaan la wareegaynaa hadda maanta waxaa cuyuub yeelatay sagaal neef sagaalkii neefna wadahadal kadib walaalaheenna waxaan isku afgarannay geelaas in laga bixiyo lagu bixiyo lacag lix boqol iyo konton doolar ah halaa neef lacagtaasoo cadadeeda ay tahay shan kun siddeed boqol iyo konton doolar muddo shan iyo toban maalmoodna ah magii arrintaas nolo soo jeediyey annagana waa aqbalnay ilaahay baa ku mahadsan subxaanahu wa tacaala waxaan u mahadcelinaynaa xarakatu shabaabulmujaahidiin gaar ahaan walaayada gobolka shabeellada hoose insha allahu biidnillaahi kariim geelaas siddeetan iyo lixda halaad e waan la wareegnay waxaa sidoo kale munaasabadda diiwareejinta ka hadlay wiilka la dilay aabbihiis bismillaah maanta waxaa meeshaas kugu imaanay anigoo maxamed maxamuud cali ee diyadii oo aabbahay aan meeshaan isugu imaadnay oo maaragta aabbahay oo dileen beesha garra waxaan meeshaan kula gadoonnay diyadii oo boqol neef sagaashan iyo shan neefe sagaashan iyo shantii waxaa ka hertay sagaal neef sagaalka neefna waxaa lagu qiimeeyey lacag diyadiina meeshaanaan kula gadoonnay qofkii dilka geystay oo aabbahay dilay wax aan u haysta ma lahan cafi waaya ugu dambeyntii waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan ayaa goobta munaasabadda kelimad ka jeediyey assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ilaahay subxaana wa tacaala ayaan u mahadnaqaynaa nicamkiisa faraha badan uu dusheenna ku galladaystay in ilaahay subxana wa tacaala sharcigiisa aan ku kala baxno oo aan u xugun tagno oo aan ku qanacno ayaan allah ugu mahadnaqaynaa ilaahay subxana wa tacaala ana waafajiyey bacda xamdilaahi waxaan u mahadnaqayaa jazaahum allahu khayran labada beelood oo dhibka u kala gaaray garaystay xaqiiqatan ku qancay sharciga ilaahi subxana tacaala inay u xugun tagaanna u mahad celin walaalihii reer ajuuraan dhibka uu gaarayna ku qancay inay sharciga ilaahi subxana tacaala u xugun tagaan iyagoo dhib kale aan geysanin walaalihii reer garana jazaahum allahu khayran iyagana waxa weyaan ku qancay wixii la saaray oo xuquuq ah maadaama waxa weyaan ruux iyaga ka dhashay uu ilaahay subxana tacaala ku sababay walaalahood nin ka tirsan maxamuud cali cismaan la yidhaahdo ku qancay iyagana inay sharcigaas waxa weyaan ku kala baxaan iyagana ilaahay subxana tacaala miisaanka xanaad hala u saaro ikhwaanii waa tadbiiqin sharci ilaahi subxana watacaala maanta waxaan u taagannahay diyo wareejin oo muddo mugtahay dhowr maalmood ah soo socotay ilaahi subxana tacaala na waafajiyey muddada diday la qabtay meena gaabneed jazaahum allahu khayran walaalaha way dadaaleen maanta waxaa la wareejinayaa walaalahood macnaha ree ajuuraan lagu wareejinaya reer garre ay wareejinayaan siddeetan lix neef oo geel ah oo nonool boqol neef oo geelay ahayd shan neef walaalahood way u cafiyeen ree ajuuraana cafiyey sagaashan iyo shanta soo hartay way keeneen walaalihii sagaal ka mid ah een yeeshay markii waxaa laisku afgartay sagaalkaas in la qiimaysto oo lacag ay ku kala qaataan jazaahum allahu khayran siddeetan iyo lixdan waa kuwaan taagan oo la wareejinayo oo laadamkin lagu wareejinayo ikhwaana intaa kadib waxaan rabaa dhowr kelimood oo dardaaran ah dadkaan meesha iskugu yimi inaan u sheego ikhwaanii waxaa la rabaa waa iga baraarujin inay qalbigeenna ay ku weyn tahay qofka muslimka dhiiggiisa oo la daadiyo shareecada islaamka booskay ka taagan tahay quluubteena inay ku weyn tahay qofka muslimka dhiiggiisa xaaraan lagu daadiyo wiciidkaasaa ka soo raray goodigaas ogaada ikhwaanii arrintaas ha lagu baraarugo dadkana ha lagu wacyigeliyo nabadoonnada iyo ugaasiyada dadka garadka ah arrintaas dadka ha ku baraarujeen waxaa ikhwaanii nooga baahan dil cadowna hortagana dil nooga baahan qofka shaydaana ku qaaday ninkan hadda shaydaana ku qaaday waana mogtahay walaalihiin insha allahu tacaala sharci ilaahi ay keeneen waana ku mahadsan yihin laakiin insha allahu tacaala ummadda waxaa la rabaa in looga digo khatarta ee leedahay insha allahu tacala wax dhib damana ilaahay naguma keeno dadka dunuubtooda allaha dhaafo deegaanka allah noo islaaxiyo cadowgaas allaha jiibiyo aadaa wabilahi towfiiq guud ahaana dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka oo caawa qodobo kala duwan aad ku dhegaysateen waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
قد أشادوا صحوة للدين كبرى